halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efimada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso shan iyo labaatanka bisha januari sannadka labada kun iyo labaatanka idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan dhaandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacaddeena caawana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo maanta kala dirtay maamulka rugta ganacsiga gobolka banaadir kadib markii la ogaaday in al-shabaab ay ku lug lahayd magacaabista guddoomiyaha rugtaasi axmed cabdulaahi xasan oo haatan xiran darawallada gaadiidka ka shaqeeya jidka isku xidhan muqdisho iyo afgooye oo sheegay inay dhibaato ku qabaan xirnaanshiyaha jidkaasi oo ay qaraxyo halkaasi ka dhacay dartood ay dowladda u xirtay
waana wareeg dheer bacaada ku jiro wax nafaana male waa dadkuna lacag ma dhiibayaan ti hore hebadiidan yihiin hadda markii ceelashanika gaadiidleydan bajaajka ahayn toddoba doolaraa ku aadi jirnay haddana hal iyo bar laba doolaraa laleeyahay leen waddadii waxay u barteen jaagahayo oo wel furnaan jirta ayaanta dhaweyd waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka ah haweyska washington iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
qareennada aqalka cad ayaa goordhoweed ka bilaabay xarunta koongareska ee magaaladan washington d c soo jeedinta kiiska difaacista madaxweynaha maraykanka donald trump kadib markii ay dhammaadka sanadkii hore ay xilka xayuubin ku sameeyeen mudanayaasha aqalka wakiilada oo ay aqlabiyadiisu hadda leeyihiin dimuqraadiga golaha senatka oo ay aqlabiyadiisu hayaan xisbiga madaxweynaha ee jamhuuriga ah ayaa dhageysanaya doodaha labada dhinac ee kale ah dimuqraadiga oo dacwadda soo oogay iyo kooxda qareennada madaxweynaha oo difaacaya trump ayaa wajahaya laba qodob oo ay dimuqraadigu ku soo oogeen kuwaas oo kale ah ku tagrifal awoodeed iyo in uu is-hortaag ku sameeyey koongareska qareenka hogaaminaya sharciyaqaanada aqalka cad ayaa dooda difaacista madaxweynaha ka hor bilaabay boqolka xubnood ee uu ka kooban yahay golaha senatka maanta oo sabti ah waxaana ay haystaan celcelis ahaan afar iyo labaatan saacadood oo ku dhex jirta saddex maalin aqalka senatka ayaa ugu dambeyn go-aan ka gaari doona in si toos ah xilka looga qaado iyo in uu xafiiska sii joogo madaxweyne donald trump oo ah madaxweynaha shan iyo afartanaad ee maraykanka
kooxaha waxbadbaadiya ayaa ku howlan samata bixinta dad lagu laayahay burburka dhismayaal kadib dhulgariir xoogan oo sababay dhimashada laba iyo labaatan qof iyo dhaawac gaaraya kun iyo laba boqol oo qof kaasi oo ku dhuftay bariga dalkaasi turkiga dhulgariirkan oo cabirkiisu ama xoogiisu uu dhammaa lix dhibic sideed ayaa xalayto waxa uu ku dhuftay magaalada la yidhaahdo siveris ee gobolka elizeg iyadoo laga dareemay deegaanada ku dhow madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu hakiyey khudbad u qorshaysnayd in uu ka jeediyo magaalada istanbul isaga oo tegay gobolka elizeg halkaasi oo uu kaga qayb galay aas lagu sameeyey haweeney iyo wiil ay dhashay oo ka mid ahaa dadkii dhulgariirkaasi ku dhintay shaqaalaha gurmadka iyo ciidamada ammaanka ayaa dadka u qeybiyey teendhooyin sariiro iyo bustayaal iyadoo qabow habeenkii ahna uu ka jiro dhulka dhibaatadu ay saamisay masaajidada iskuullada garoonnada lagu ciyaaro iyo guryaha ay ardadu ku nool yihiin ayaa loo furay boqolaal qof oo ah dad iyagu ka soo cararay guryahoodii kadib dhulgariirkaasi
ku dhowaad lix bilood kadib markii ay dowladda indiya khadka isgaarsiinta ka jartay gobolka kashmiir ayaa sabtidii maanta qayb ahaan dib loo fasaxay adeega internetka laakiin toddoba milyan oo qof oo ku nool gobolka ayaanan weli awoodin inay isticmaalaan baraha bulshada tallaabadan ayaa timid laba toddobaad kadib markii ay maxkamadda sare ku amartay dowladda in ay dib u eegis ku samayso xayiraadda aanan qeexnayn ee isgaarsiinta kashmiir maxkamadda waxay arrintaasi ku tilmaamtay sharci darro iyo xadgudub dhinaca xuquuqda aasaasiga ah ee shacabka xayiraada internetka ee gobolka kashmiir ayaa qeyb ka ahayd cadaadis dhinacyo badan lahaa oo ay dowladda ku saartay dadka reer kashmiir qeybta ay hindiya xakunto maalin kadib markii ay dowladda dhaqangelis dhaqangelisay sharci xuquuq gaar ah siin jiray gobolka kashmiir oo ay aqlabiyadda dadka degan yihiin ay yihiin muslimiin dooxada kashmiir ayaa u qeybsan laba qeyb oo ay kala maamulaan hindiya iyo bakistan oo labaduba wada sheegta lahaanshaha gobolkaasi
tobanaan milyan oo qof ayaa awoodi waayay inay ka qayb galaan dabaaldega sanadka cusub ee shiinaha kadib markii dowladdu ay hakisay dhaqdhaqaaqa dadweynaha laba magaalo oo ku yaala shiinaha sababo la xiriira viruska dilaaga ah ee halkaasi ka dilaacay guddiga qaran ee caafimaadka shiinaha ayaa sheegay in tirada dhimashada caabuqan cusub ay hadda gaartay afartan iyo kow qof halka bukaanada usuuritana ay gaarayaan kun iyo laba boqol oo qof iyadoo cudurkuna uu isaga tallaabay sagaal iyo labaatan gobol oo shiinaha ah dadka cudurkaasi u asiibay ayaa waxaa ku jira shan iyo toban ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyadoo hal dhakhtar uu geeriyooday meelaha loo dalxiis tago ee ku yaala magaalooyinka beijing shangahay sanyeiyo iyo hainan ayaa la xiray magaalada hong kong ayaa mas-uuliyiintu waxa ay ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah iyaga oo joojiyey dabaaldegyada la qorsheeyey in lagu maamuuso sanadka cusub ee luunarka islamarkaasina xiray dugsiyada dhan kale viruskan ayaa si tartiib tartiiba wuxuu ugu faafayaa dunida ilaa iyo shan kiis oo cudurkana ayaa waxaa laga soo wariyay dalka thailand australia ayaa soo warisay ilaa iyo afar xaaladood halka faransiiska jaban iyo maleeshiya iyo taiwanna ay soo wariyeen ilaa iyo saddex kiis dalkiiba mareyka iyo vietnam ayaa xaqiijiyey min laba kiis oo ah dad uu helo viruskaasi halka dalka nepalna uu sheegay in hal
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halka aad kala socoteenna waa voice of america washington habeen wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa maanta kala dirtay maamulka rugta ganacsiga ee gobolka banaadir kadib markii idaacadda v o a ay dhowaan ogaatay islamarkaana ay tabisay in kooxda al-shabaab ay ku lug lahayd magacaabista guddoomiyaha rugtaasi axmed cabdulaahi xasan oo haatan sida la sheegay u xiran ciidamada nabad sugidda soomaaliya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda soomaaliya cabdulaahi cali xasan ayaa qoraal maanta uu soo saaray ku sheegay in kadib markii ay wasaaraddiisu ogaatay cabashooyinka la xiriira magacaabista guddoomiyaha rugta ganacsiga banaadir la go-aamiyey in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bishii januari labada kun iyo labaatanka la kala diray maamulkaasi haddaba wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa haatan khadka si toos ah ugu jira cabdiqaadir fiid wanaagsan ee macluumaad naga sii bal warqadda wasaaradda ee ku kala dirta maanta ee maaragtay rugta ganacsiga
waa mahadsan tahay warqad ka soo baxda khasiiska wasiirka wasaaradda ganacsiga soomaaliya ayaa lagu kala diray guddiga ganacsiga gobolka banaadir oo dhawaan uu magacaabay guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed ee cabdikariim maxamuud gabayre guddigaasi oo ahaa guddiga rugta ganacsiga gobolka banaadir waxaana jiray war dhowaan v o ed ay baahisay xog la helo kadib oo sheegaysay in rugta ganacsiga gobolka banaadir magacaabista in muddo dheer khilaaf weyn uu ka jiro udhexeeya ganacsatada laga soo bilaabo laba kun shan iyo tobankii bishii novembar markii uu geeriyooday cabdirashiid irkayse guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir oo weerar qaraxyo lagu qaado hoteel uu lahaa isaga ku geeriyooday kadib ay soo marta madaxayo kala duwan balse markii dambe al-shabaab faragelin ay kusoo samaysay ugu dambeyn xal la gaaray taasoo ahayd magacaabista rugta ganacsiga gobolka banaadir sida xogta ku heshay v o eeda kadibna v o d waxay la hadashay guddoomiyaha rugta ganacsiga warshada soomaaliyeed cabdikariim maxamuud gabayre oo iska fogeeyay arrintaas iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir oo hadda hay-adaha amniga gacanta ku hayaan gaar ahaan hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed markii xogta v o d baahisay magacaabista kadib goob usoo ganaya ka hadalhayn ganacsatada dhexdeeda guud ahaan taas ayaana maalmihiida dambe aada loo hadalhayay wasiirku waxau sheegeen cabashooyin iyo tabashooyin dhaar kadib maanta la kala diro marka lasoo magacaabi doono guddi si dhaqsaha guddigaas siduu sheega soo magacaabi doonaa wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga iyo ganacsatada talooyin markay qaateen kadib marka warqadaas waxay kasoo baxda xafiiska wasiirka laakiin v o ed oo la khariisay wasiirka wasaaradda ganacsiga si aan waxkaga weydiiyo uu ka jawaabi waayey taleefanada iyo kharinkaan la sameynay si aan wax kaga weydiiyo bal arrintan iyo siday ku timid sidoo kale waxaa la khariirnay guddiga amniga ee golaha shacabka arrintan la khariirto al-shabaab iyo warkan maalmihii dambe sidoo kale waxaa ka jira iyana teleefanada ka jawaabi waaye marka maalmihii lasoo dhaafay arrintaas waxay ka dhex jirta rugta ganacsiga guud ahaan marka la fiiriyo xaalada siyaasadeed ee magaalada waxaa ururka al-shabaab waaya cabdiqaadir meelaha qaar
cabdiqaadir waa mahadsan tahay wax faahfaahin ah oo dheeraad ah ma ka haynaa qaabka kulug lahaanshaha al-shabaab ee magacaabista guddoonka rugta ganacsiga gobolka banaadir
dowladda soomaaliya xaligga hadda ratay guddoomiya rugta ganacsiga gobolka banaadir ku-xigeenkiisa faahfaahin kamaysan dhafin oo xitaa xaliggiisa dowladdu si cad maysan kaga jawaabin ilaa iyo hadda marka la fiiriyo xarigiisa iyo eedeymaha loo jeediyey guddoomiyaha rugta ganacsiga laakiin waxaa jirtay xogo kala duwan oo ganacsatada iyo dad fog ogaala fiooda ay u sheegeen oo tilmaamayay in khilaafka muddada dheer ka dhex jiray ganacsatada gobolka banaadir iyo guudahaan ganacsatada soomaaliyeed oo ahayd magacaabista rugta ganacsiga gobolka banaadir oo laga soo bilaabo laba kun shan iyo toban bishii november geriga cabdirashiid ilka ay ka taagnayd oo meelo kala duwan soo martay dowladda soomaaliyana muddo isku danaxalasa xal ay ka gaari weysay in markii dambe deegaanada al-shabaab ay ka taliya looga yeero ganacsatada halkaasna halkan dambe oo magacaabista guddoomiya rugta ganacsiga ay ka timid warar waxaa jiray siyooda hesho sida barnaamijyada baahiye lagu sheegaba in magacaabistiisa al-shabaab ay kulug lahaayeen marka xog intaas ka badan dowladda soomaaliya tafaasiil kamaysan bixin ninkan iyo sheekada ku qayndhaaban iyo waxa jiroo saxda laakiin wararkaas ganacsatada qaarkood iyo iyo tuunkaasaa jiray oo tan iyo markii sidooda baahisan hay-adaha amnigu tafaasiil maysan ka bixin waa mahadsan tahay cabdulqaadir dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaan la xiriirnay wasiirka ganacsiga iyo rugta ganacsiga soomaaliya si aan arrintan wax uga weydiino laakiin taleefoonadooda kama aysan jawaabin
tirakoobka dadweynaha ku nool dalkan maraykanka oo tobankii sanaba mar la sameeyo ayaa dhowaantan waxa uu ka bilaabanayaa guud ahaan gobollada maraykanka soomaalida ku nool maraykanka ayaa si weyn isu abaabulaya sanadkan si ay u muujiyaan tiradooda dhabta ah xuseen barre aadan ayaa warbixinta noo haya soomaalida iyo dadka soo galootiga ah ee ku nool dalkan maraykanka oo qaar badan oo ka mid ah aanay fahansanayn ahamiyadda uu leeyahay tirakoobku ayaa keenta in dad badan ay dhayalsadaan inay buuxiyaan waraaqaha tirakoobka cismaan axmed ciro oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota oo ah gobolka ay soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalkan maraykanka ayaa isaga iyo dhallinyaro kale waxay isku xilqaameen inay dadweynaha u faahfaahiyaan ahamiyadda uu tirakoobku leeyahay tirakoobka horta waxa waaye waa tobankii sanaba maraykanka waxaa la xisaabiya dadka degan laga bilaabo xaafad xaafad ilaa maaragtay gobol gobol loo loo tiriyo marka taasna waxaa kasoo baxa waxyaalo badan oo sida dadka sida dadka la doortoo kale xaafadaha laga doorto way isbedelaan markii tirada la dhamaato waxaa kasoo baxa gobolka qof kasta uu degan yahay dhaqaalo badana kasoo gala oo dhinacyo badan leh oo maaragtay oo saameyn kara bulshada degan gobolkaas oo kale wuxuu kaloo matalaa ama saameeyaa waxbarashada wuxuu saameeyaa dadka mataqaanaa meesha degana oo tiradooda wax lagu siiyo ama wax kusoo doorta soomaali ahaan faa'iidada nagu fiican waxaa waaye haddii tiro hadda nala xisaabiyo oo oo hadda noo xisaabsan oo kale tiro saxa ma ahan haddaan ku siiyo haddaan tusaale ku siiyo gobolka minnesota waa gobolka ugu soomaali badan qof kastana waa ogyahay laakiin waxaana laku xisaabiya minnesota ka haddii aan ku degannahay tiri two thousand ama soddon iyo laba kun taasna waa ka badannahay marka waxaa keenaya in dhibkaas oo kale uu dhaco dadkiio aan la xisaabin waxaana muhiim aada iyo aad muhiim u ah oo dadka hadda dhegeysanaya aan ku wacyigelin lahaa in la isxisaabiyo xisaabintaasoo ah qof kasta oo guriga degan waa in la tiriyo ma ku xirna inaad sharci leedahay ma ku xirna inaad leedahay inaad qof weyn tahay inaad qof yar tahay qofkii caawo dhashay iyo qofkii weyn oo oo waayeela qofkaa codayn qofkaa qofkii codayn kara kulli in la xisaabiyo waaye waxaa la rabaa un bes waxaa waaye tiro koobka guriga qoyskiiba meeqo qofaa degan haddii aad tahay family ama qoys shan qof ah oo ay kula degan yahaan oo kale qaraabo kale kula degan yahaan shan kale ah gurigaas waa inay toban qof kasoo baxdaa marka waxaa muhiim ah in la xisaabiyo dadka degan qof kasta oo ka mida oo guriga degan inuu tirsan yahay la xisaabiyo dhinaca kale waxaa jira sababo keena in ay dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka ay uga baaqdaan ka qaybgalka buuxa ee tirkoobka waxaana arrimahaasi ka mid ah luqadda ay ku qoran yihiin waraaqaha dadweynaha loo diro sida uu faahfaahinayo cabdirasaaq macalin ciid oo ka mid ah madaxda ururka horumarinta jaaliyadaha afrikada bari ee maraykanka dadka imigrantiga ugu badan ee stateka minnesota degan oo ah dadka soomaalida ah iyo qolo kaleo la yidhahdo mong community oo ayagana dowladahaas oo far east asia ka yimid in labadoodaba aan lagu soo darin luqadaha lagu turjumayo boosta kaariska dadka guryaha ugu tegaayo oo su-aalaha qeybna ingiliishka tahay qeybna ay tahay luqadaha kale labayo toban luqadood oo kale ayaa lagu turjumay boosta kaaradaas marka soomaali iyo mong kuma jirin waana labada population oo ugu badan imigrantiga degan state of minnesota marka waxaa noo soo baxday inay caqabad ku noqon karto tirakoobka ummadda soomaalida degan meeshaan waayo number badan ay ku joogaan qaarkood waa cusub yihiin oo luqadii waa ku adag tahay qaarkood waa dad waayeel oo qoraalkiia ku adag waxyaabahaas oo dhan markaan fiirinay ayaa waxaa noo soo baxday inaan stateka intaan la hadalna dhahna sidaan macquul maa waxa kale oo ayada laftigeeda caqabadeeda leh oo noo soo baxda waxay tahay boosta kaariska lasoo meelgareeyey oo dadka loo meelgareynayo oo la rabay inay buuxiyaan kuwaas kuwo lamid ah maalin walba waxay ugu yimaadaan dadka soomaalida iyo dadka kaleba boost kaaradaas waxay ku yimaadaan meelkooda dadkii marka booskaaradaas badanaan waxay u badan yihin xayeysiin waxay u qaataan inay xayeysiin ay tahay wixii waxaa laga yaabaa marka inaan batention la siinin oo iyadoon la fiirininba sida loo wada haddana qashinka lagu daro meeshaas waxaan aragnay haddana inay khasaare ka imaan karto marka waa la hadalnay stateka waa kala hadalnay waa la jaalanji garaynay waxaan nira sidaan macquul maaha dadka soomaaliyeed waxaad ugu tala gasheen inay ka haraan tirakoobka labadaas arrimood dartooda haddii aan wax laga qabanna waa dhacaysaa oo wixii suurtagal ma noqonaya waxay noo ballan qaadeen as a state of minnesota inay labadaas luqadood oo soomaalida iyo moonka ay kusoo dari doonaan boosta kaarada oo ay noqon doonaan labada luqadood oo lagu turjumayo su-aalaha labayo tobanka oo ku qoran warqadaas ayadaa dhammaan guryaha dalkan maraykanka ku yaala ayaa bartamaha bisha march heli doona waraaqaha ku saabsan tirikoobka iyadoo guud ahaan hawsha tirikoobka iyo shaacinta natiijada lasoo gebagabayn doono dabayaaqada sanadkan labada kun iyo labaatanka warbixintaasna waxaa noo diyaariyey xuseen bare aadan haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka waxaa london kusoo diyaariyey waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo ku sugan magaalada tan london kusoo dhawo barnaamijka marka hore wasiir aadan u dhowahay adiga iyo dhegaystayaashiina dhammaantiin waa idin salaamaya halkan waxaad u timid shir gaar ah oo laga hadlayay waxbarashada bal haddii aad faahfaahin ka bixiso waa mahadsan tahay shirku wuxuu ahaa shir adduunka oo dhan kasoo qeybgalayay ilaa boqol iyo labaatan iyo lix wasiir ayaa iskugu timid sanadkiiba marow dhaca wadamada qaar muxuu ahaa dhowr wasiira ka timaado oo waxbarashada hoose iyo ta sare annaga anaga aniga keliyaha imid anagii wafdigayga runtii waxay noo ahayd arrin aada iyo aada muhiim u ah waxaa lagu shaandheeyey oo looga hadlayay laba hadafka uu shirku lahaa waxa weye laba arin kow horta khubaraada tacliinta adduunka muxuu ahaa daraasayso inay noo soo bandhigaan adduunka waxbarashadiisu meeshay taagan tahay iyo qoloba meeshaay ka taagan tahay marka hadafku waxa weeye in la helo siyaasad muxuu ahaa adduun ku midaysan yahay oo waxbarashada aan wadana wadan ka harin ee laisla wada guuro ee mataqaana waxbarashada la adkeeyo taas waa hadaf koowaad hadafka labaad wuxuu ahaa in muxuu ahaa wadamadu ay isbartaan ay macaamil yeeshaan oo meel laysku arko oo muxuu ahaa danaha la kala leeyahay lagu dhameeyo ay noqoto waayahay laakiin soomaaliya markaan eegno waxay ku jirtaa meelaha waxbarashadu ay hooseyso marka la barbar dhigo dalal badan oo xataa dariska ah ahamiyad intee leeg ayuu idin lahaa shirkan ahamiyad weyn noo leeyahay maxaa yeelay waa meel runtii duruufteen intii la dhageysto wax laga qaban karo wadamaduna ku kulansan yihiin kuwa hoose iyo kuwa kore iyo kuwa meel dhaxaaba marka ahamiyad weynu noo leeyahay mathalan annaga waxaan la kulannay dhowr muxuu ahaa wadan iyo dhowr hay-adood adduunka ee aan danaynayn mathalan waxaan la kulannay wall bankiga ee tacliinta dadka u sarreeyo mataqaanaa wax badan oo warahana dhex maray safar dheer u aadi lahayn meelahaas ayaa halkan ayaan ka helnay waana kusoo talagalnay inaan aragno oo ku ballansanayn meesha muxuu ahaa waxaan la kulannay qoladan divit ee ingiriiska muxuu ahaa runtii taageero badan hadda noo geysto ilaa todobaatan iyo lix milyan oo dollar ay hadda geliyaan waxaan kala xaajoonaynaa iyaga inay macaawinnadana kordhiyaan oo taageerada kordhiyaan iyo in muxuu ahaa tahadda socoto meelaha aan dhaliilsannahay la dhuudhuujiyo muxuu ahaa iyadana waa waa ka wada hadalnay waxaa kaloon la kulannay dalal runtii aada muhiim noo ah dhinaca waxbarashadeena sida dowladda masar iyo dowladda suudaan iyo dowladda ethoobiya iyo dowladda muxuu ahaa muxuu ahaa bakistan marka runtii wadahadal badan ayaan dhex maray muxuu ahaa dowladda tanzania laftikooda halkan aan isku aragnay oon dan gaara ka lahayn marka muxuu ahaa wax badan oo faa'iida ayaa runtii kala kulannay waayahay shir waxaa jira dalka kuwait ay qaban doonaan oo inta badan looga hadli doono sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada soomaaliya bal shirkaas haddii aada faahfaahayso xilliga uu dhacayo iyo hadafka ugu weyn ee dalka kuwait ay ka leeyihiin
runtii fikirkan waa fikir markii hore annaga naga curtay laakiin aadna naloola qaaday muxuu ahaa ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo muxuu ahaa boqorka muxuu ahaa kuwait ayaa asiga shakhsiyan mataqaanaa muxuu ahaa arrintan isku xil saaray muxuu ahaa hadafkuna waxaa weeye in tacliinta soomaaliyeed muxuu ahaa dowladda kuwait ay ku martiqaada adduunka inay kala qeyb galaan in wax laga qabto wax ka qabashadaas marka waa waqti dheer waxqabad ah waxqabad hal project iyo wax noocaasa maaha muxuu ahaa howl dheer iyo shaqo badan ayaa gashay hadda wuxuu joogaa gunaanadkii waxaan ognahay oo hadda aan la qeybsan karaa adduunka in shirkaa uu dhacayo bishan march bisha saddexaad uu dhacayo maalinta waxaan ka sugaynaa dowladda kuwait inay ku dhawaaqdo wayna ku dhawaaqi doontaa maalmahan soo socda gudaheeda waayahay aan usoo noqono dhinaca khilaafkii iyo murankii xooga badnaa ee ka taagnaa sidii loo midayn lahaa manhajka waxbarasho ee soomaaliya waxaa muuqatay in dowladda federaalka iyo maamulada ay kala dhaqaaqeen oo arrintaas haba yaraatee hadda wax ka soo naasacad aysan jirin maxaa khaldan
sidaa u dhigtay ma aha runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marnaba iskuma khilaafin sideedaba manhajka in la mideeyo waxaa lagu heshiiyey in muxuu ahaa xeendaabka guud laysku raaco markii laysku raacayna dowladda dhexe waxaa loo xil saaray inay midayso oo qoraaladii buwaagtii laga bara lahayna la sameeyo annaga dowladda dhexe arrintaas aadaan iskaga xil saarnay afartan iyo toddoba manhaj oo muxuu ahaa midba meel laga soo amaahday wadamada deriska iyo kokor waan midaynay halaan soo saarnay halkii buwaagtiisa waxaa hadda diyaara oo oo muxuu ahaa sanadka hore iyo sanadkaa marka laysku daro aan qaybinay laba milyan iyo boqol kun oo buug laba milyan boqol kun oo buug iyo adiga qiyaastii laba boqol oo kun oo muxuu ahaa macalimiinta manualska isticmaalayeen ah marka taas waa grade one-ka fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad fasalka sagaalaad ilaa fasalka labayo tobanaad waxaa xareysan muxuu ahaa khubaraa soomaaliya oo ilaa afartameeye ku dhow oo aan magaalada tegin oo xaraysan oo ku talagal ku yahay in bisha afaraad ay soo dhammaystiraan ilaa fasalka labayo tobanaad si sanadka soo socdo muxuu ahaa dugsigii sare muxuu ahaa bugaagtiisa iyagana ay diyaar u noqdaan marka arrintaas weligeed khilaaf kama dhicin mana laisku khilaafsan laakiin haddii aan kaa dhex galo puntland oo kale hadda marka la eego manhajkeeda gaarka ayay ku shaqaysaa jubbaland qaar kalena waa ay jiri karaan marka wadahadal diyaar mautihiin haddaa tihiin dowladda dhexe maya waxaad isku qaldaysaa siyaasadda guud ee socota iyo waxbarashada muxuu ahaa puntland waxay go-aansadeen inay wax walba oo dowladdu leedahay kasoo horjeestaan mas-uuliyiintooda arrintaas u go-aamiyey laakiin puntland waxay qabtaan oo aadan uga warqabnaa muxuu ahaa waxaan rajeyneynaa inay inay familiga dhinac kasoo raacaan laakiin jubbaland manhajka waa laga qaybinayay sidaad la socoteen nuusyada meebo baa laga qaybinayay puntlandna haddii ilaa yiraahdo albaabadu waa u furan yihiin haddii ay goostaan inay kulle annaga intaan ka warqabno wixii horey wadanka uga jira unbaa xaggana ka jiro manhaj hadda ay leeyihiin oo iyagu ku dhaqmaan oo manhajkii puntland la leeyahay ma jiro wixii uun siyaasad yara iska socoto ayadana waa iska soo dhammaanaysa insha allah adiga wasiir ahaan marka la eego puntland waxaad moodaa in marar fara badan xataa aad isku dhacdeen oo aad raaligelin mar bixisay hadda ma isku soo dhawaateen puntland maya aniga weligay raaligelin ma bixin waxaan isku haysanayna manhaj ma ahayn waxay ahayd shahaadada waxay go-aan gaareen inaysan imtixaanka fasalka laba iyo tobanaad ee generaalka ah cid walba laga qaaday aysan gelin laakiin haddana ay helaan shahaadad aan siino macnaheedu waxay tahay anigu imtixaanka geli maayo anaa is aqoolaayo qofkii aan ku yidhaaha waa baasay sii shahaado annagana go-aanka dowladda dhexe sidaa ma aha qofku waa inuu shahaadada shaqaystaa marka wadanka intiisa kale oo dhan imtixaanka way galaan muxuu ahaa markay galaan ciddi baastaan shahaado siinaa dhowr sano ayaa puntland arrintaas ay socotay markii dambe waxay timid in muxuu ahaa xaqiiqada laiskugu yimaado oo xaqdarro ku tahay ardada inta imtixaan galay baasay in la siiyo midaan imtixaanka gelin oo wuxuu ku sugan yahay la aqoonin iyo yani imtixaanku qaaday noocu yahay aan la aqoon inuu xitaa high school soo dhigtay aan la aqoonin in shahaado la siiyo lamida marka xaq ma aha marka taa mowqifkaas adagaan ka qaadanay hadday beri imtixaanka galaan muxuu ah hadda haddii ilaa yiraahdo muxuu aha bisha may ama aakhirka april ayaan qaadi doonaa imtixaanka kale hadday galaan mushkila ma aha way qaadanahayn ha meelaha qaar laakiin haddii ay ku saxan yihiin inaad doodooda dhegaysataan sooma wanaagsana wallahi hadday ku saxan yihiin adigaba noo sheeg annaga meelay ku saxan yihiin imtixaan aanan gelin aan shahaadadiisa rabaa ciddi fasiri laheyd inay sax tahay ayaa loo baahan yahay qofki iska dhawaaqaba in mediahu ay mxuah gurbaanka ka daba qaadaan maaha waa masalo raqiisa oo sahlan oo ah war imtixaanka ma gashay haddaa gashay shahaado waa leedahay dadka lamida haddaadan gelin haddee ani seen u qirayaa inaan imtixaankii intaa gashay baaste oon shahaado kuu siinayo waa masala saas u sahlan tayada marka la eego macalimiinta waxaa lagu tilmaamaa boqolkiiba laba iyo soddon inay tahay muxuu yahay qorshihiina marka laga hadlayo macalimiin taya leh oo ku filan inay waxbarashada qayb ka qaataan soomaaliya sida lagu heli karo runtii waa su-aal aada u wanaagsan macalimiinta wadanka wax ka dhigto kulligiis wadanka waa idil muxuu ahaa waxaa lagu qiyaasaa inay labaatan iyo lix kun ay yihiin waxaan qaadnay imtixaan oo mataqaana aan ku cabirayno heerka aqoontooda daraasadii kasoo baxday daraasad runtii wanaagsan wixii kasoo baxay wax wanaagsan maahayn waxaa daraasaddu sheegtay in boqolkii soddon iyo labadaas aad sheegtay muxuu ahaa keliya ay u qalmaan inay macalin ahaadaan marka arrintan nasoo wajahda waxa weeye yani macalimiinta saa u liito ardadii hadda waxbaraya maxaa laga samaynaa daqiiqadiiba waxaan bilownay inaan dejinno manhaj iyo iyo tababar muxuu ahaa wixii lagu tababari lahaan diyaarinay haddii ilaah yiraahdo sanadkan gudihiisa weliba intiisa hore tababarkaasaa bilaabanayo tababarka noociisu wuxuu noqon doonaa in technolojiyada la adeegsado oo mataqaanaa tablets ay ka helaan duruusta imtixaanaadka waxaan dhihi rabaa layliska ay ku galaan meeshaas kadibna imtixaan ay usoo fadhiistaan aakhirkana la siiyo shati ay wax ku dhigi karaan ama xisaab ama ama ingiriisiga ama carabiga ama soomaaliga in markaa shati la siiyo waxaa weye waxay qaadan doontaa tababarkaas hal sano iyo bar marka kaas waa ka macalinka hadda jira saa musaxeena macalinka mustaqbalka wuxuu ka imaanayaa shan muxuu ahaa machad oo macalimiinta soo saarayo laba hadda way shaqeeyaan mid oo somaliland iyo mid puntland ku yaalo muxuu ahaa garow iyo hargeysa saddexna waa dhiseynaa mid xamara mid beldweyneah iyo mid muxuu ahaa baar dheer ah oo iyaga already aan designka dhammaynay oo mataqaanaa hadda dhismahooda bilaabanayo mid ka mida saddexdaas wuxuu noqon doonaa macalimiinta gabdhaha keliya ayaa kasoo baxayo maxaa yeelay waxaan wada ognahay ahmiyadda macalinka muxuu ahaa dumarka oo uu leeyahay waxbarashada haddana waxay ka yihiin boqolkii sideed ayay ka yihiin macalimiinta marka waxaan siaan kortaas ugu soo qaadno hal machad waxaan u dhaafnay muxuu ahaa gabdhaha keliya inay dhigtaan ilaa iyo hadda waxaa muuqata in sharciga waxbarashada aanu ansixin baarlamanka maxaa hortaagan wax hortaagan ma jiro baarlamaanka waxaa horyaalo muxuu ahaa shuruuc aada u fara badan marka waxaa lagu jiraa mataqaanaa saf haddii ilaah yiraahdo wuxuu soo gaboobi doonaa hadda akhrisinta saddexaad ayuu ayuu u gudbayaa marka haddii ilaah yiraahdo muxuu kalfadhiga soo socda ayuu dhamaanaya ugu dambeyn jaamacado fara badan ayaa dalka ka jira marar fara badan waa laga doodaa oo waa laga hadlaa in sidii loo baahnaa aanay u tayaysnayn wax siyaasada oo arintaas idinka degan miyaa jirta oo ku saabsan sidii loo tayayn lahaa jaamacadahaas sidii qaarkood la isugu biirin lahaa iyo wax lamid ah
ha waa runtii waa su-aal wanaagsan horta dowlad ahaan annaga siyaasadeena waxaa weeye in muxuu ahaa jaamacadaha ama iskuulaadka hoose ee sida gaarka loo leeyahay inaan dhiirigelino maxaa yeelay ummaddu ina iyadu wax isbarto ayaa ayaa midda ugu wanaagsan ay tahay culayskana uu ka dego muxuu ahaa midda muxuu ahaa dowladuhu ay muxuu ahaa ay gacanta ku hayaan oo qofkii awoodo inuu wax bixiyo oo si gaara wax u barto oo culayska ka ka qaado muxuu ahaa muxuu waxbarashada gacanta ee dowladdu ku hayso marka laakiin nasiib daro muxuu ahaa iyo nasiib wanaag miday tahayba waxaan soo gaarnay waktigii tayada jaamacadaha dib loo fiiri lahaa tayadu marka waxay ka bilaabanaysaa in muxuu ahaa la qiimeeyo waxa ay baraan iyo jaamacad ahaanba as institution ahaan inay jiri karaan inaysan jiri karin marka waxaan magacaabnay guddi madax bannaan oo shan qofa oo aan shaqaalo badan iyo khubaraa aan ku tayayn doono training ayaan u dirnay inay tababartaan tababarka waxaan u dirnay muxuuha turkiga tababarkii hadda waa usoo gabagaboobay waxaa ujeedadu tahay marka in boqol iyo soddon iyo sideed jaamacadood oo muxuu ahaa waddanka hadda jaamacad ahaan uga jiro in muxuu ahaa la qiimeeyo qiimeyntaas marka wixii kasoo baxo guud ahaan soomaaliya oo dhan soomaalida markaan soomaaliya ku leehay somaliland aniga soomaaliya ii tahay muxuu ahaa marka aan markaa qiimeynta dad kuwa kasoo baxo inaan muxuu ahaa barnaamijyada dowladda ay ka qeyb galaan oo la tayeeyo oo mataqaanaa tayadii markaa la daba istaago aada iyo aad baa umahadsan tahay adaa mudan waa mahadsantahay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay wasiirka waxbarashada tacliinta iyo hiddaha ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelya
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeena caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku haya ad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah asagana xaasiga albaabka u xiray horey u baxay dagaal dambena sooma laababa leanna sagaal moobeel oo wataa laba boqol kun shil soomaali way wataa waa isugu toosan tahay waa sheeko cajiib oo ku saabsan koox dhallinyara ah oo hadhcad iyagoo soo taagaan hal mar telefoonnadoodii nin budhcadi ka urursaday islamarkaana dayngeliyey farsamada uu adeegsaday iyo weliba hannaanka ay sheekadaasi u dhacday oo dadkii la yaaba ku reebtay waxa aad ku maqli doontaan islamarkaana aad kaga bogan doontaan barnaamijka sidoo kale waxaan idiin hayaa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga caawana waxaynu ku wada caweyn doonaa aroortiyo qugta hore irko awano irmaad way ibihii furay oo koday
aan ku bilownay dhegaystayaal sannadii u dambeeyey guud ahaanba dunida waxaa si xawliya u kordhaya islamarkaana aad ugu dhex faafay adeegsiga tiknolojiyadda casriga oo malaayiin qof oo dunida ku dhaqan ay si joogtaa u isticmaalaan hase yeeshee waxaa ku gadaaman islamarkaana xilliyada qaar soo baxa khataro badan oo ay ka mid tahay in xilliyada qaar ay keentaba in nafta qofku ay halis ku gasho sidashada telefoonka gacanta taasoo keenta in ay tuugta ama budhcadka qaarkood ay kuba xisaabtamaan haddaba caawa waxaan idin hayaa sheeka ku dhacday koox dhallinyaro ah oo hadhcad iyaga oo soo taagan uu nin budhcadii telefoonnadoodii ka urursaday islamarkaana suuqa ula galay sidoo kalena uu dayngeliyey haddaba waynu ognahay inay tahay wax dhaca in tuugu waxadee waxaa cajiib noqotay islamarkaana dadkii sheekada maqlay ku reebtay mahadho islamarkaana xiise yeelatay farsamada uu dhallinyaradaasi u adeegsaday ee hawsha intaa leegu ku geliyey bal haddaba dhegaystayaal waxaan soo dhoweyn doonaa cabdiraxmaan salaad oo ah dhegaysta ku sugan magaalada muqdisho oo sheekadan iyo weliba kuwo kaleba barnaamijka cawayska washington la wadaagay nin dhalinyara oo qisada ay ku dhacda iiga sheekeeyey wuxuu yidhi anagoo koox ah haye aan horta yar saaxiibkeena wuxuu naga soo wuxuu yiri telefonka wuxuu yiri niyo maanta baartiska ugu fiicnaa ama ciyaarihi ugu fiicnaa oo dhalinyaradu ay ciyaaraan oo xafladaha ah si ugu fiicnaa oo weliba lacag aan ku helayno aan idiin hayaaye isoo diyaariya haye nin walban xaafadiisa annaga caasi wadana oo ka qaadayna haye waa laisku raaraadiyey ugu yaraan saddex iyo toban qof afar iyo toban qof waa lasoo helay caasiga laga soo buuxiyey ninka masruuca watana caasiga uu qeyb ka saaran yahay shirka uu ka saaran yahay wuxuu ku leexiyay maqaayad wuxuu yihi hadda dhalinyaro maanta waxaa laidinka sugayaay energy badan waa inaa qaadataan u yihi oo raashin aa cuntaan leanna niman diyaas baraha waxay rabaan in jam fiican ama ciyaar fiican oo bartisa loo ciyaaro waan gartay marka sii dhargabuudo feedhaha tiiriya
ii dhergau yiri weliba ha ii dherga maqaayadii geeyey wuxuu yiri dhalinyarada sii baasto kalaan kale bisteki waxay cuni karaan sii yiri wixii aan cunin baa cunaan waa lasiiyey maqaayad ha maqaayadii waa lasiiyey waa loo dhigay miiskii waa loo buuxshay darawalkii wuu ku jiraa caasiga watay oo isagan lagula soo heshiiyey boqol dollar in maanta la siin doono si uu ula shaqeeyo dhalinyaradan u celiyo ula saxaafadoodii waxaa dhalinyarada marka inta lasoo waday oo caasiga lagu dhex jiray wuxuu ka codsaday dhalinyarada nin walba in heeso qurux badan oo lagu ciyaaro oo m b three-ga laga daaro in mobilada uu ka xulayo nin walbana mobilka uu ka qaaday haye si uu heesa isaga uxulo haye uu ku qanciyo haye
ugu yaraan sagaal mobel oo qurux badan oo fiican u gadnaayo ayuu gacanta ku dhigay mobel walbana heesaa ka socoto uu ka tuurayaa ninkii shaqaa socoto markaas waan gartay marka su mobilada uu heesii ugu shubo oo u idhahdo heesaan ugu xulo oo hal mobel lasugu geeyo hal mobel lasugu geeyo kadib looga daaro u sharaxay iyaga waan gartay marka mobeelladaba gacanta kaga dhigay muxuu sameeyey marka mobeeladu gacanta kaga dhigay ha sagaal mobel oo gacanta kaga dhigay i qabeey yar qabaduu geliyey wuxuu kusoo laabtay kashiyarki wuxuu yihaaye dhalinyarada si cabitaanadan biibsiga iyo kokoolada wuxuu yidhi aniga ma hayo biibs iyo kokoola cabitaanadaas kena la yidhi shimi soomaaliya lacagtaa doorada anaa siinaye haye shimi soomaaliya laba boqol kun oo ka qaatay banaanka u aaday wuxuu arkay krisbowdi oo caasiga ilaalinaya haye wuxuu yihi maxaa banaanka ku dhigo yidhi gudaha gal qadeey markaad qiyaastii darawalkana guduhu kusii jiraa waxbuu cunayaa kana uu ka daba darawalkana guduhu ku jiraa qadeey wada bax haye wax la qeysto haye ka qadan bu
faaficiisa wax la qeysaday asagana caasiga albaabka u xiray horay u baxay magaalada galay dagaal dambe oo sooma laabanba leanna sagaal mobel oo wataa laba boqol kun shil soomaali way wataa waa isugu toosan tahay markaa dhalinyaradiina meeshay ku jiraan dirawalkii meeshuu ku jiraa gaarigu hishbayguu ku jiraa meheradii maxay kala yeeleen markaa makhaayadii iyo wax laga cunayay
wareer badanaa qabsado ninkii meherada wuxuu yidhi lacagteeda hala isiiyo haye
weliba wuxuu ku dala wuxuu yidhi cabitaana laidin doonay lacagtaa kash cabitaanka la doonay cabitaanka la doonay anaga nama soo gaarin ay dheheen annaga wixii caloosheenna galay aan ku xisaabno eena aan wacano dee xaggee ka wacay telefoonadiiba laga qaaday nin walba ciddiisoo wacday ha nin walba ciddiisoo wacday wuxuu yidhi war hala iisoo tuuro lacagta Dee hal- islaameed aan cunaya oo si qaldan aan cunaya marka inta inta jeebkoogii laga casuumay ayaa ninkii makhaayadda lahaana lasii sawiray weliba iyo kirishbeeg iyo dirawalki
aada u weyn ha cajabe Nimankaasi- cajiib nimankaasi na- ragga ah, noocaas oo kale ragga xarfaanta wuxuu yidhahdeen wuu ka wataa maanta cadiino wataa ay dhahaan aad iyo aad aad iyo aad ugu dambayna haddaan ku weydiiye cabdiraxmaan dee sheekooyin badan oo noocan aad uruurisay bulshadana waad la wadaagtay Een, maxaad ka fahantay markaad sheekooyinka aragtay si bulshada maxaad u sheegaysa
sheekooyinkaa markaan arkay qisooyin markii aan yaraa aan maqli jirin oo ahaa qalmo shultadoo kale ayaa igu soo dhacaysa haye oo ah dadka in ayago waxba la gaarsiinin waxna laga qaadan karo Mhm.
ma fahamtay in qofka xataa mararka qaar ama toorey aan lagu dhufan ama xabad aan lagu dhufan wixii si si tartiiba caqli ah looga qaadayo dadka qaarkood markaa aragti iyagaa iska qoslaaya Mhm.
marka ay arkaan in la kaarteeyey waxay ogaanayaan in xataa laga caqli degiyey way iska qoslayaan neef ay ka xanaaqi lahaayeen farsamada loo isticmaalay marka arkaan bay yaabayaan farsamada loo isticmaalay ha waa qoslaysaa qofkii oo dhacana waxaa arkay asoo kula qoslaya haddana qoslaya cajabe cajiib waa hagaag aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa cabdiraxmaan inaad barnaamijka caweyska washington sheekooyinkan aad la wadaagtay islamarkaana waktigaaga aad ah, kula qaybsato aad baad mahadsantihin waan kaga mahad celinayaa insha allah
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii ugu dambaysay ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey daahir yuusuf oo ah fannaan musishan iyo weliba laxamiiste kuna suganna waddanka holand isagoo qaybtan kaga hadli doona ruwaayadii dhayla jecel oo ahayd ruwaayadda soo caan baxday islamarkaana dadka aad ugu dhex faaftay iyadoo si gaara uga hadli doono qaar ka mid a heesihii ku jiray waxaana ugu horrayn uu sharaxayaa heesta uurkan kaa doonaya oo ka mid ahayd heesihii lagu qaaday ruwaayaddaasi ha ha shircow n heeskaas waa niga haddeer kuu sheegay wuxuu ku jiray riwaayadii jacaylnimu kugu tulo Wo- wo- ruwa- heestaa hore ee ruwaayadda ay ku jirta dhaylo jecel bay isku ahaayeen dayla jecel bay isku Bay isku riwaayadahay ruwaayadahayn waa hagaag Ha.
Wa- waa hagaag marka ma keligaa baa qaadaya tan mise waxa weeyaan mise iyadana talantaali bay ahayd haddii originaalkaygii sida oo abwaanku dee u sameeyey Mhm, ee aanu dadku ogeyn mhm.
aan anigu dee kuu sheego dee dadku inala wadaagaan aad iyo aad
gabadh cod macaan oo markaa fanka u doonaysa inay gasho ayaa heeskaa horta ila ila ila qaadi lahayd haye riwaayadda markii aan xafidaynay waa kanoo riwaayaddu silsilad bay saaxiib leedahay oo silsilad baa dee loo dhisaa aad iyo aad silsiladda markii uu aadan dheere qoray Mhm, wuxuu ugu talagalay heeskaa aan qaadayo inay gabadh ila qaado uurkan kaa doonaya haye gabadhu waxay odhanaysay afkiya uurkaba xidho eegiyo aramida qarso adkayso intaan lahaa awoodi isagabto adaan haatan ku imo talaa ku ogyuurte maxaa arrineedii oo dhan male ulajeedado adeegsa aqoragu waxaan asturayo garu waxaan asturayo garu way iga odhanaysay oo Mhm.
baydka dee baydka laxankaygaabin ku sameeyey laxanka aniga anaa sameeyey heesta laxankaygi adaa saaray marka adna maxaad ugu jawaabaysaa markaa baydkaa gabadhaaban ku saaro iyadaaban horreysiiyo iyadaaban xafisinayeyba si wanaagsan adigana markaa maxaa ku jawaabtay dhinacaaga beydkaaga muxuu odhanayay
n aroortiyo qogta hore irko awano irmaan wayin ibihii furayi oo qoday ufiyane awdguun dhulay kuwaaloosayin ugbaadka ku yaalayo adaa ubaxbaxay oye hees ammaana bay ahayd oo dee ma garanaysaa aan kala rogonayna gabadhaas saaxiib laakiin aad iyo aad gabadhii way cod macaanayd laakiin durmaankii saaxiib way la socon weyday durmaankii bay gabadhii la socon weyday riwaayadda gabadhii sidii baa looga reebay markaa si kalaa loo dudumiyey inaa gabadh inay gabadhu i garab taagnaato oon anigu u heeso ayaa markii dambe loo silsiladii dee loo loo wiciyey saasaa la waciyey marka adigunbaa heestii sidii ugu dhuftay oo aniga unbaa sidii uu qaado uurkan kaa doonaya dabcan de waa heesii hore iyada laftirkeeduna waa hees ereyada ku jiraan ay culus yihiin haddaynu intaa kaga nimaadno n waxaynu ka soo warranay dee jacaylkii sumaysnaa waxaynu ka warranay heesaha hore jacaylnimu kugu tulo dee noloshii waa intaas islabarogaysa isa soo bedelaysa ee maraaxiil kala duwan maraysa hees kaloo iyadana nolosha iyo waayaha dunida ka warramaysa oo halkudhigeeda amaba ereyadeeda aan idhaha ay ka mid yihiin u samir sidii nebi ayuub marka samirkaa culus ee la cuskaday miimka cuskaan maqli jiree taana samirkaa la cuskaday niyow nin aada u midho wanaagsanaa aabuwaan qaali ahaa saaxiibkay allah u naxariisto cali mooge geedi allah unaxariisto
yaa horta sameeyey heeskaas u samir sidii nebi ayuub waxay la qaadaysay iyadoo wuxuu ku jiray riwaayada sidigda heesta sidigdeen xamar geyneen koonfur ku soo wareejinay ayuu ku jiray haye marka laxankana waxaa duldhigay dee aabihii laxanka ee dalka jabuuti cabdiraxmaan cali xirsi miisigeygana waxaa sameeyey cabdilaahi shugulle macalinkaygii miisiga ee iftin waa garta
marka heeska sidigdaba isku riwaayad ahaayeen riwaayadda waxaa la ohan jiray nafsi maalmo macaashu waxaa bilaabaysay kaltuun dhacdo oo waxay odhanaysay qof noolo adduunyadeni ilaa naaskii hooyadii nimciyo doogun hargalay nagaadi kulaasto dhibtiyona faha waktiga ka nabadgalay lama hay iyadadsu marka iyadaa dee bilaabaysa bay ahayd marka aniguna waa ninkan waan u jawaabiyey oo marka waxay ahayd dee in yaroo annagoo dee riwaayadiisa sida waa iska riwaayada dee aad iyo aad jacayl matalayno oo nolosha noo fiican tahay baa dee marka aniga gurigiiaabo idinkoo qiiroona la joogi Adoo- yariyo ah iyadoo saa loo qiiroonayaad adiguna aad dhinacaagii adoo mu- jacaylkii matalaya ayaan dee marka dambe uu xumaanaya jacaylku saaxiib uu xogaanay jira wax shuruucow haye haye sidigda markaan wada qaadayna de way qurux badnayd oo dadkii riwaayadda la daawanayay markaa saaliin iyo meeshaan ku dhignaba jabuuti dee saddex kun oo qofood faraxsan baa dee na arkayo heestana waa la jeclaaday sidigda ha aad iyo aad laakiin markay riwaayaddii sii socotay dee dhaxal aabbahay lahaa baan ku yaa dee nin iga weynaayo markaa yaa dee gurigiibay geliyo dhaxalkiibay qaadanayo gabadhii aan jacaylka matelaynayba dee waan iswaayayno anigoo de meel xeeba iska hurdo oo dee noloshiiba iga xumaatay Mhm.
ayay dee isoo dul joogsanayso de markaabaan de heestan u samir sidii nebi ayuuba igala hayd oo dee wada qaadayne dee waayu waa hagaagayaana xaaladdu way imanaysaa wax walbaaba caadi noqonayaane iska sabir baa lagu lahaa Aa, geeraarkii ay riwaayadda walaal ku bilaabaysay baan xasuustaay oo waxay odhanaysay hadduu nacas hadduu nacab kugu digtiyo haye hadduu hadduu nacas kugu qoslaba ilaahay kuma nicino insha allahu waad nasanay naftaada sidaa u sheeg bulin jirta aquusan baa lagu lahaa caloosha adkayso caloosha adkayso ay lahayd aniguna iyadii un baan oo kula joogaa
Haddaan noolahay berriba
ugu dambayn haddaan ku weydiiyo hees dee muddooyinka dambe iyadana heese kala duwan oo cusub aad soo saartay hees yadana cusub baa jirta Een, ah, labadii jacayl labadii jacayl isu laxaadsaday ee heesta la yidhaahdo ee adiga iyo macdareen aad wada qaadaan n horta n heestaasi way cusub tahay oo weli ma ay soo bixin Haye.
ma ay soo ma ay soo bixin n anigu hadda week baan joogaa oon kusoo noqday gurigaygii amsterdam Ayaa- waxaan ka waxaan ka imid london haye london london waxaan u tegey inaan heestaas iyo heese kale aan kusoo duubo video clip muuqaal ahaan kamarad haddii aad u baahato video clip inaad soo saarto gabadho inay kula heesta haddaad u baahato waa inaad hoolan ka tagto oo tagto carre ingiriis waan garta marka heestaas eh, fanaanada gabadha nimcadareen oon anigu fankeyga aada u jecelahay haye ayaa ila qaadaysa n eh, medhaheyga waxaa sameeyey nin abwaan oo isna ingiriiska jooga laakiin reer hoolad ahaa awal mawlid qolqol saaxiibkay oon aada u salaamayo abwaan baryahan heesihiisu socdaana Mhm.
n eh, marka heestu way soo bixi doontaa video clipkii waan soo duubay waan ka soo tegey waa si wanaagsan marka weli weli way way noo soo socotaa wayna soo bixi doontaa ga- dhawaanahan eraya laba haddaad heesta ka mid a haddaad een, aad bulshada sii maqashiiso een, ah, maxaa ka mid ah labadii jacayl lolooliyey iyagu oo isku ladhan laabta isku furaa labadii jacayl lolooliyey iyagu oo isku ladhan laabta isu furaa lur kastoy naflugu ku liqaamiyan lama loodiyo lama loodin karo loodin karo lubigiyo abaaladaney laga kula jelahay ladaney labta inaad degte ladaney ku leexayso keli ladaney ladaney ladaney ladaney ashcala ah waxa weeyaan kolley dee sugitaankeedaaba adkaan doonaan umalaynaya heesta noocaasa dhegeystayaasha iyo annaguba een, aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa daahir inaad nagala qayb qaadato barnaamijka caweyska washington ee v o a aada iyo aad baan aniguna kaaga mahad celinaya walaalkay shirwac Aad Een, waad mahadsantahay walaalkay guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inoo soo diyaariyey barnaamijka caweyska washington barnaamijkaas ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur ee dhinaca soo saarista uu inoo joogay bashiir abikartan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo